halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan internetka v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal waa isniin bisha maarch oo sagaal iyo toban sanadka labada kun iyo sideed iyo tobanka idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idin soo jeedinaya sahre ciidlo nur iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamkana ah waxaa ka mid a madaxweynaha dowladda soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo oo xalayta la kulmay guddoomiyaha baarlamanka maxamed cusmaan jawaari oo ay wehelinayaan xildhibaano kale
waxaan kala soo kulannay madaxweynaha in uusanba aad yani ihtimaam u siinaynin ama uusan u qiimaynayninba wax annaga aan ka hadlayno oo meesha yaalla oo ay aad ola fududayd waxaana u sheegnay arrintan inuu jawaab degdeg ah ka bixiyo aynan u suurtagelaynin inuu aamusnaado aamusnaanna aanan xilna lagu hayn karin dalna lagu hogaamin karin taasina waxay ahayd mid ka mida xildhibaano gabdho ah oo toddobiiyo tobankii bishan aynu ku jirno ee maarj kulan la yeeshay madaxweyne farmaajo waxaa kaloo aad maqli doontaan in ka badan kun askari oo ka tirsanaa ciidamada booliiska kenya oo la sheegay inay iskaga baxeen shaqadii ciidanka booliiska sidoo kale waxaad maqli doontaan dowladda imaaraadka carabta iyo dowladda masar oo ugu baaqay dalka qatar inay soo raacdo xulufadooda ciyaarihii iyo qodobo kale oo ay ka mid yihiin wafdigii somalilan ee ku sugnaa dalka imaaraadka carabta oo sheegay in ay qodobo dhowra ku heshiiyeen dalka imaaraadka carabta marka horese warkii dunida natiijooyin hordhacah ayaa muujinaya in madaxweynaha ruushka valadimir putin uu ku guulaystay markii afraad xafiiska madaxtinimada isagoo helay in ka badan boqolkiiba shan iyo toddobaatan codadkii la dhiibtay daraasado lagu sameeyey doorashadan ayaa muujinayay in putin uu haystay in ka badan codadka ay heleen musharaxiintii la tartamayey putin ayaa dalkaasi hogaaminayay siddeed iyo tobankii sannadoode ugu dambeeyey goor dambe oo shalayana putin waxa uu hadal u jeediyey dad isugu soo baxay meel fagaar ah oo ku dhow aqalka kremlinka putin ayaa la tartamayey toddoba musharax oo kale balse midkoodna halis kuma hayn guushiisa laba ka mida dadkii la tartamayey ayaa lasii saadaalinayay inay ka bixi doonaan inta aan la gaadhin codaynta boqol iyo sagaal milyan oo qof ayaa isku diiwaan geliyey in ay codeeyaan halka boqolkiiba koob iyo toddobaatan ka midihii ay u soo baxeen inay codkooda dhiibtaan kurdiyiinta syriya ayaa ku hanjabay in ay dardargelin doonaan ama ay dardargelin cusub ku samayn doonaan dagaalkooda jabhadeynta ah kadib marka ay ciidamada turkiga iyo isbahaysigooda syriya ay la wareegeen gacan ku-haynta magaalada afriin ee waqooyiga syriya cuthmaan sheekh ciisa oo ka mida saraakiisha sarsare ee kurdiyiinta ayaa sheegay inay ciidamadoodii afrin ay argagaxa ku hayn doonaan ciidamada kusoo duulay iyagoo weerari doona sida uu yiri xiryahooda iyo waxa uu ugu yeeray calooshood u shaqaystayaasha ay adeegsanayaan mar walba oo ay fursad u helaan turkiga iyo isbahaysigooda syriya ayaa waxa ay calan ka taageen bartamaha magaalada afrin shalay oo axad ahayd iyagoo ku dhawaaqay inay si buuxda ula wareegeen magaalada wax iska caabin ahna kalama aanay kulmin turkiga wuxuu arkaa kooxda y b g ee kurdiyiintu inay yihiin jabhad muddo u dagaalamaysay inay ka go-do gobolka kurdiyiinta iyo qeybo ka mida turkiga sidoo kalena waxay turkiga sharci darro ka dhigeen jabhadda b k k iyagoo ku tilmaamay koox argagixisa ah
subax wanaagsan kheertana dhegaysanaysa ay halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington madaxweynaha dowladda soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa la kulmay xalayto guddoomiyaha baarlamanka maxamed sheekh cusmaan jawaari kulankan ayaa kii ugu horreeyey ee madaxweynaha dowladda federaalka ah uu la yeesho guddoomiyaha baarlamaanka tan iyo markii uu muranku ka dhashay mooshin la sheegay inay xukuumadda ra-iisul wasaare xasan khayre ay gadaal ka riixayso falastiin axmed iimaan ayaa inoo haysa warbixin amuurahaasi ku saabsan iyo weliba kulankaasi iyo waxa xiga ee laga filan karo khilaafka ka taagan baarlamaanka
dad badan oo siyaasadda ku jira iyo kuwo dibadda ka jooga ayaa maalmihii dhowaa isweydiinayay go-aanka madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ee khilaafka taagan ee ka dhashay mooshinka ka dhanka ah gudoomiyaha baarlamanka oo lagu eedeeyey inay gadaal ka riixayso xukuumadda ra-iisul wasaare xasan cali kheyre toddobiyo tobankii bishan ayaa waxaa madaxweyne farmaajo u tegay qaar ka mid a gabdhaha baarlamanka oo ka codsada madaxweyne farmaajo inuu xaaladda soo farageliyo oo dhexdhexaadiya khilaafka jira gabdhihii xildhibaanada ah ee u tega madaxweynaha kana codsaday in xaaladda uu soo farageliyo waxaa ka mid ahayd xildhibaanad aamina maxamed cabdi waxa aan weydiiyey kulankii ay madaxweynaha la yeesheen iyo waxa ku dhaliyey ka gabdho ahaan in ay iyagu isbahaystaan oo ay madaxweynaha u tagaan si fiican buu noo soo dhaweeyey hadday xildhibaano qaran baan ahayn hadday xildhibaanadii isaga doortay qayb ka mid ah oo iyo hadday wada dooraninba saakay isaga dalka madaxweyne ka ah annagana xildhibaanadii waxaana nagu dhaliyey inaan waxay ahayd markaan u tegayna toddoba iyo tobanka bisha khilaafkana wuxuu soo bilowday afarka bisha madaxweynihii ilaa iyo shalay ilaa iyo maanta oo labaatan iyo afar saacadood kale ay kasoo wareegatay arrintu dhibka dhacdayna shan maalmood laga joogo ma uusan hadlin horeyna dhacdooyin hore u dhacay oo dalka oga dhacay oo madaxweynaha ka hadlinaa jirtay marka hadda madaxweynaha mas-uuliyada dalkan ka saaran looma dooranin madaxweynaha markii xafladaha jiraan iyo markii casuumadaha jiraan inuu ka hadlo ama markii ciidamada keliya laga hadlaayo oo military laga hadlaayo inuu ka hadlo madaxweynaha dalkaanuu mas-uul ka yahay wax kasta oo dalkan ka dhaco waa ninkii ka hadli lahaa ama position ka qaadan lahaa ama yacni ka jawaabi lahaa waxyaabaha dadku ay ku wareerayaan oo jihayn lahaa dalkan guddoomiyaha baarlamanka ee mooshinka uu ka yaalla xilka qaadistiisa maxamed cismaan jawaare ayaa isagu waxa uu sheegay inuu aqbalay mooshinka isagoo dalbaday in loo maro waddo sax ah oo sharciga baarlamanka waafaqsan dhammaan xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka iyo dhammaan shacbiga soomaaliyeed iyo xukuumadduba aan u sheego waxay tahay in khilaafkii ahaa mooshinkii ee kalsooni kala noqoshada in khilaafkaasi uu dhammaaday waxaan ogolnahay oo ogolaaday in maarata mooshinkaasi uu jiro loona baahan yahay tillaabadii habbooneed si waafaqsan xeer hoosaadka golaha shacabka in lagu maamulo madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa isagu shalay baajiyey safar uu ku tegi lahaa dalka qatar si xaaladaasi uu wax uga qabto xildhibaanad aamina oo ka mid ahayd gabdhaha xildhibaanada ee sabtidii u tegay madaxweynaha waxa ay sheegtay inay weydiisteen madaxweynaha in arinta khilaafka uu wax ka qabto waxaana ay xustay in madaxweynuhu aysan arrimuhu ula cuslayn sida iyagu ay u arkayeen yacni waxaanan filayn inaan kala soo kulannay waxaan kala soo kulannay madaxweynaha in uusanba aad yacni ihtimaam u siinaynin ama uusan u qiimeynayninba wax annaga aan ka hadlayno oo meesha yaalla oo ay aad ola fududeyd waxaana u sheegnay arrintan inuu jawaab deg deg ah ka bixiyo aynan u suurtagelaynin inuu aamusnaado aamusnaanna aanan xilna lagu hayn karin dalna lagu hogaamin karin oo in uu hadlo ay muhiim tahay siduu rabo iyo meeshuu raba ha ku hadlo laakiin in ay muhiim tahay arrintan inuu ka hadlo oo aynan dhuumasho iyo inuu ka jeejeesto iyo aynan huraynin arrintan wuxuu noo sheegay oonu markii dambe aan aan aan kusoo kala tagnay yacni in guddoomiyaha baarlamaankana uu arki doono prime ministerkana uu arki doono uusan prime ministerka ama guddoomiyaha uusan arkinba afartii maalmood oo dhibaatada jirtay taas waayo waxa niyad jabka keenay oo aan kuu sheegaayo oo aan dhahayo shacabka soomaaliyeed inaan maqashiiyo waan ka xumahay balse madaxweyne farmaajo waxa uu xalay la kulmay guddoomiyaha baarlamaanka oo ay ka wada hadleen xaaladda muranka uu ka taagan yahay ee mooshinka ka dhanka ah guddoomiyaha baarlamanka haddaba kulankaasi kadib ayaan waxaan ka waraystay xildhibaan maxamuud cabdiraxmaan beene beene oo ka mid a xildhibaanada ku dhow dhow guddoomiyaha baarlamanka waxyaabihii labada dhinac ay ka wada hadleen wuxuu sidoo kale guddoomiye jawaari madaxweynaha u sheegay in muhiim ay tahay codayntaas inay ka dhacdo meel amnigeedii iyo iyo ay sugan yahay korjeegteyn amaba markaatina ay u joogaan baarlamaanka aqalkiisa sare maadaama ay kamid yihiin baarlamaankii soomaaliyeed sidoo kale qeybaha kala duwan ee bulshada ama culama awdiinka iyo bulshada rayidkaba inay goobjoog ku ahaadaan si arrintaas ay u noqoto qaab daahfurnaan ah oo shacabka soomaaliyeed qeybihiisa kala duwan iyo baarlamaanka aqalkiisa sareba ay markhaati ugu noqdaan iyo inay ku dhacdo codayntaas muddadii loogu tiragalay ee ah tobanka cisho oo ama tobanka maalin xeer hoosaadka baarlamaanka golaha shacabka uu tilmaamayo taasoo kasoo bilaabanaysa maalintii mooshinka la keenay ee afar iyo tobanka bishan march toban maalmood gudahood si xilka looga qaado guddoomiye jawaari waxaa loo baahan yahay in ay ka codeeyaan saddex meelood oo laba tirada guud ee baarlamaanka taasoo ka dhigaysa in ka badan boqol iyo siddeetan xildhibaan in ay taageeraan mooshinka ka dhanka ah guddoomiye jawaari waxaa socda ololayaal loogu jiro in dhinac walba uu helo tiro ku filan oo ama uu ku rido ama xilka uu ku sii joogo guddoomiye jawaari muqdisho waxay maalmahan martigelin doontaa kulamo qadooyin iyo xodxodashada mudanayaasha baarlamaanka si qolo walbaahi go-aankeeda ay u xajisato waxayse dad badani isweydiinayaan waxaa xigi doona mooshinkan maadaama horey ay dalka u soo mareen mooshinno iska daba yimaada
mahadsaned falastiin axmed iimaan oo warbixintaasi isugu kaasoo duday halkaad ka dhagaysanaysaana waa v o w washington
wafdigii ka socday maamulka somalilan ee hogaaminaya madaxweyne muuse biixi cabdi oo maalmahanba ku sugnaa dalka isku-tagga imaaraadka carabta ayaa eegaya in heshiisyo dhowr ah ay isla qaateen dowladda imaaraadka carabta guddoomiyaha xisbiga ucid injineer faysal cali waraabe oo wafdigaasi ka mida ayaa v o eda u sheegay in qodobada ay ku heshiiyeen ay ka mid yihiin in dowladda imaaraadku ogolaato baasaboorka somalilan in lagu soo geli karo dalkooda sidoo kalena inay hirgelinayaan mashaariic ay ka mid yihiin tababarista ciidamada tayeynta baanka dhexe iyo dhismaha laba cisbitaal oo waaweyn sahre ciidla nuur ayaa goor dhoweyd khadka telefoonka kula xiriirtay guddoomiye faysal cali waraabe
laba maalmood gudahood baa lagu iibsanayaa oo bilaabiyan imaaraadku inay iibsadaan hadii laan yidhaaho sacuudigana way la hadlayaan waxaan rajaynaa iyaga yidhaahda iyaguna way gudaheed un sheeg ka qaado magaranasaaye banka ka qaado hadaa la yidhaaho baasaboorkiina waa baasaboor cusub la samayn doonaa oo e baasaboorta state of somaliland state office ayaa la furayaa sirka taiwan oo ku leedahay adduunka ilaa intaan full recognition gelino wuxuu ku shaqeynayaa cover waa shaqadii wax qabanaya qonsulooyinka u qabanaya iyo safaaradaha maantaan soo furnay saga haddaan waan babaxayna alxamdulilah rabi cali publicly baa hadda maanta loo loo sameynaya halkaasay noqonaysaa halkii aynu marinay imaaraadka waxaan jecelnay si dhaqsanayna iyaguna xafiis ka furtaa hargeysa insha allahu tacala waan gartay markaa xoolaha imaaraadku qaadanaya ma xoolo noolba mise waa xoolo lasoo qalo oo iyagoo hiliba markaa loo dhoofiyo waa xoolo nool bay qaadanayaan haddii laa yidhaaha waa waa jeeg furan insha allahu tacaala filnaa inay ay ay baahido iyo baahi kale hadday doonaan sii dhaafiyaan ayay qaadan doonaan waan gartay arrinta baasaboorkeed carabka ku dhufatay cunsuladaan way ogolaan baasaboorkeena la ogolaado laakiin waa ogaatay imka baasaboorkeen maaha baasaboor secure ah iyo baasaboorada adduunka ah ima ka socda maaha waa baasaboora cusub baa samayn doonaa waan la ogolaaday kon iminka joogana waa lagu sii dhaqmi doonaa haddii la yidhaaho markaa isaguna waa la ogolaaday wadan ahaan imaarad ahaan lakin waxaan jeclay inuu wadamada khaliijka o dhan ka shaqeyn doona biidnillahi kariim waan gartay ka waran arrimaha laga hadlayay ciidamada ee la yidhi dowladda imaaraadka waxay tababaraysaa ciidamada somalilan waxaa noo yimi waxaa yimi ciidamada madaxdii ciidamada somaliland baa yimi amba booliis ha ahaadeen ammaanka amba ciidamada qarankiisa ha ahaadeen amba kuwa badda ha ahaadeen ama nabad sugidda ha ahaadeen inta way yimaadeen wax contrabaadkooda la kulmeen qorshii bay soo samaysteen in magaranasaayo amnigeega la adkeeyo xagga kale waxa wey waxay naga siinayaan banki inflationka waad aragtay ha sicir bararka waxay yimi madaxdii banka dhexaad timi iyaguna waxayway joogaan way la kulmeen directorka banka iyo imaaraadka iyagana si banka loo loo adkeyn lahaa oo bank shaqeeya oo isna cusub oo magaranasa ilaaliya dhaqaalaha ayaa istan la dhisiyaa lacag lagu shubo lagu ilaaliyo magaala sicid bararka waan gartay markaa lacagtaasi ma lacag mashaariic la gelinaya mise waa lacag kaasha oo dowladda imaaraadka ugu deeqeysa somalilan mashaariicda waa la gelinayaa lacag kaashana waa la dhigayaa oo lagu ilaaliyo waxaa imanaya cusbitaaladi isbitaal berbera iyo cusbitaal magaranasaaye hargeysa ayaa iyan la imanayo injineerada imanaya wiig gudaheed lasoo dirayaa waxaa imanaya magaranasaaye masiirka energyga ayaa lala shiray tabarta isaga qudadiisa magaranasaaye waxay soo diraya wafdi somalilaana oo yimaada iyaguna halkay halkay wax ka qaban lahaayeen xagga tabarta soo saaminaya markaa qalbi furan iyo gamcad furan ayay nagu qaabileen waan gartay guddoomiye marka ka waran arrintii dekeda berbera weli alaan waxaa la sheegayaa heshiiskaasi aan lagu wada kalsoonaan karin oo midmadow badani ku jiro ee guddoomiyihii xisbiga mucaaradka ucid baa tahay wafdiga madaxweynahana ka mid baa tahay arrimaha guntaad iminka ugu jirtaa bal arrimaha maxaad kaga jawaabi lahaydeen midmadowga tirada badan ee la sheegayo ee ku gadaaman heshiiska berbera wax ku gadaa ma jiro waxa weeye horta in layska magaranaysa laska la- la- layska canaanta wax maaha waxa weeye qofku hadduu yahay qof calima hadduu leader yahay waa inuu farta saara oo yidhaha halkaasa halkaasa laga haga laakiin guud ahaan madmadow baa jira iyo waxaanu aragnaa inaan hadda qof laaqiya oo responsible ah oo magaranaysa dan guud arkaya ka fekeraya aanu arkeen heshiiskan heshiis in badan socod buu ahaa negotiationkiisu marka waa qof iska diidan magaranaysayo oo ku arkaya magaranaysa libinta u arkaya libin xusbi amba libin shaksi in u arkeen libin qaran oo qof kasta u faa'iida ah waan ka feliyaa in dadka ay magaranaysa cadowga u hadlaan laakiin qof reer somaliya akluqadaas kuma ficna laakiin lama soo bandhigin baa la yidhi oo waxay ku doodayaan heshiiskan marka horena een, qodobo heshiiska ka mida baarlamaanada laga ansixiyey labada gole imikana ilaa hadda cid aragtay heshiiska oo rasmiyi ma wax jirto wax wa- taasna waxay jira dawladda hore ahayd waxa weeye adduunka waxaa jira commissions baa jira investment commissions baa jira in- investment authority baa jira Mm, kuwaasaa shaqo kule wax baanan lasoo hordhigo maaha waa shirkad bilateral agreementka wadan wadan baa lasoo dhigaa magaranaysa heshiisyaa lasoo bandhigaa marka waa aqoon darada somaliya ka taagan baa weeye
gudoomiyaha xisbiga ucid faysal cali waraabe oo u waramayey sahre ciidlanuur
halkaasi aad dhegeystayaal nagala socotaan waa v o a washington in ka badan kun askari oo ka tirsanaa ciidamada booliiska dalka kenya ayaa la sheegay inay iskaga baxeen adeega ciidamada booliiska kadib markii laanta shaqaalaynta booliisku ay guddiga jaangooyinta mashaharooyinka ku amreen in taliyayaasha ciidamada booliisku ay lacagta mushaharkaa ka dhimaan saraakiisha jaamacadaha ka soo baxay ee ka tirsan ciidamada booliiska wariyaha v o eda maxamed faarax shire ayaa warbixintan gaarisa nooga soo diray
isbuuc ayaa ka soo wareegay xilliga guddiga maamula ciidamada booliiska ee dalkani kenya ee loo yaqaano national police service ay amar ku siiyeen taliyaha ciidanka booliiska dalkani kenya joseph bonet inuu hirgeliyo go-aan guddiga jaangooynta mishaaraadka qaran ee dalkani kenya go-aan ay ku qaateen ragga iyo dumarka jaamacadaha ka soo baxay ka tirsan ciidamada booliiska ee dalkani kenya in mishaaraadkooda la dhimo It's going to worsen the situation. 'cause tani waxay another noqonaysaa person mid has to ka sii work with darayso another xaaladda face.
yada ma suurtagelayso in shaqo wanaagsanna laga filayo mishaarna aanan qaadanaynin You cannot expect someone to work with a negative pay slip.
mishaarka uu qaadanaya qofka askariga jaamacadda ka soo baxay ayaa waxaa lagu sheegay soddon iyo lix kun oo mishaarkiisa joogtada iyo kow iyo toban kun oo lacag gunno oo bil walba la siinayay ayaa iminka waxay usoo dhaadhacaysaa askariga jaamacadda ka soo baxay ee ka tirsan ciidamada booliiska ee dalkani kenya inuu helayo keliya lix iyo labaatan kun tanina waxay noqotay mid dhabarjab badan ku noqoto tira ciidamo jaamacadaha kala duwana dalkani kenya ka soo baxo ka tirsanaa ciidamada booliiska iminkana waxay bilaabeen tiradii ugu badneed oo kor u dhaafaysay ilaa iyo kun askari inay isaga baxaan adeega booliiska ee dalkani kenya saraakiil kala duwan oo la hadlay t v-ga n t v magacyadooda iyo muuqaalkoodaba ka gaabsaday ayaa waxay sheegeen in culeys fara badan arrinkani ay ku tahay culayska iminka soo food saarayna ay tahay in keliya markaa mishaaraadkooda ay helaan keliyay u soo harayaan hal dollar wax ka yar taasoo culays ku keeni karto Chukulia kwa mfano tusaale ahaan halkan ka soo qaado waxaad is arkaysaan oo aad la kulmaysaa tuugo ama dad wax boobayo waxay ku dhahayaan shan kun qaado halkana noo bannee anigu waxaan ahay nin baahan qoys ayaan ka yimid yaa ii diidayo xataa ma heli karo deyn ma qaadan karo inaan noqonayo mid lacagta ayada qaato damu. Mifugo tunahitaji kujikimu kama wengine.
ciidamadani booliiska ayaa waxay sheegeen inay dhibaatooyin horey kusii qabeen mishaaraadkaasi yar iyo shaqada afar iyo labaatanka saac ee la qabanayo qulqulatooyinka inta badan dalkani kenya ka jirayna ay ahaayeen kuwa inta badan habeen iyo maalin aysan seexanin xilliyada qaarna dhaawacyo ay ku soo gaari jireen It's so painful, if I may say, because right now You have nothing. Your, your siblings are depending waa mid xanuun nagu leh xanuun bay nagu keenaysaa tusaale ahaan hadda qoyskaaga iyo walaalaha iyo gabdhaha kula dhashay adiga ayay kugu tiirsan yihiin xaggee baad wax uga keenaysaa ilal mishaar ma qaadanayside lix iyo labaatan kun markiina laga jaro lacagaha kale waxaa inoo soo haraya eber wareegto ay soo saareen guddiga u ololeeyay shaqaalaha guud ee dalkani kenya kootu loo yaqaano madaxiisa francis otoeli ayaa waxa uu ku sheegay in aan mishaar qof kenyaana laga jari karin ilaa asaga lagala tashado go-aanka mishaaraadkaasi iyadoo heshiiskaasina uu ahaa mid horaan sii dhex maray baarlamaanka dalkani kenya waxa uu hergeliyey in mishaaraad dheeri la siiya ardayda jaamacadaha ka soo baxaya ee ku biiraya ciidamada booliiska dalkani kenya taasi oo laga waday in la dhiirigeliya ciidamada booliiska shaqo hufnaana la helo iminka waxay noqonaysaa arrinkan mid dhabarjab ku ah ciidamada booliiska iyadoo niyadjabkii ugu weynaana horaan uu kasii haystay hanaanka guriyeenta ay ciidamada booliiska dalkani kenya ay ku nool yihiin tanina waxay noqonaysaa in keliya ay isku dayaan qaab walbo shaqada iminka ay hayaan noloshooda ay uga soo dhacsan karaan maxamed faarax shire v o a garisa
subax wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan dowladaha masar iyo imaaraadka carabta ayaa ugu baaqay dowladda qatar in ay soo raacdo wadada ay qaadeen dowladaha kale ee carbeed ee sacuudigu hogaaminayo wadamada xulufada carabeed ee ay horkacayaan sacuudiga iyo imaaraadka ayaa mar kale ku eedeeyay dowladda qatar in ay taageero siiso ururada argagixisada ah waxaanay ugu baaqeen inay kusoo biirto xulufadooda dhanna looga soo wada jeesto argagixisada sida hadalka ay u dhigeen warbixin arrintan ku saabsan waxaa magaalada qaahiro nooga soo diray waryaheena xuseen saxnuuni wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka masar iyo imaaraadka carabta ayaa ugu baaqay dowladda qatar inay soo raacdo dhabaha ay hayaan dowladaha isbahaysiga carabta iyo dowladaha kale ee ururka jaamacadda carabta saamix shubri wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda masar oo shir jaraa-id ay wada qabteen dhigiisa dalka imaaraadka carabta ayaa sheegay xiisadda u dhexaysa xukuumadda dooxa iyo dowladaha sacuudi arabiya imaaraadka carabta baxrayn iyo dowladda masar inaysan ahayn mid xal loo weyn karo al-sayid saamix shubri ayaa ugu baaqay dowladda qatar inay soo raacdo waddada ay hayaan afarta dowladood ee carabta iyo dowladaha kale ee ku jira ururka jaamacadda carabta taasoo ah buu yidhi xalka keliya ee lagu dhammayn karo xiisadda taagan dhinaca kale wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda imaaraadka carabta sheekh cabdalla bin zaayid oo ka hadlay shirka jaraa-id oo ay wada qabteen isaga ee dhigiisa masar ayaa si adag u sheegay afarta dowladood ee carabta oo sacuudiga ay horkacayso inay ku adkaysanayaan qodobada saddex iyo tobanka ah oo ay ka dalbadeen xukuumadda dooxa sheekh cabdalla bin zaayid ayaa farta ku fiiqay inuu sii xoogaysanayo xiriirka u dhexeeya dowladdiisa iyo dowladaha sacuudi arabiya baxrayn iyo masar wasiirka arrimaha dibadda ee dalka imaaraadka carabta ayaa afka ku balaariyey caqabadaha hortaagan dowladaha carabta inay ka mid tahay xagjirnimada iyo argagixisada taasoo dowladda qatar ay qayb ka tahay sheekh cabdalla bin zaayid ayaa yidhi caqabadaha aan wajahayno waxaa ka mid ah faafidda xagjirnimada argagixisada nacaybka iyo caqliga oo lagu cayaaro nasiib daro dowladda qatar ayaa ka mid ah meelaha laga maalgeliyo argagixisada haddaba waxaan idin xaqiijinayaa buu yidhi wasiirka arrimaha dibadda ee dalka imaaraadka carabta haddii xukuumadda qatar ay doonayso inay beddesho dhabaha ay hayso annaga waxaan soo dhowaynaynaa in xukuumadda dooxa ay ku soo laabato safka dowladaha carabta wasiirada arrimaha dibadda ee dowladaha masar iyo imaaraadka carabta ayaa sidoo kale ka wada hadlay horumarinta xiriirka labada dowladood iyo sidii ay isaga kaashan lahaayeen arrimaha dhaqaalaha iyo siyaasadda sidoo kale saamix shugri iyo sheekh cabdalla bin zaayid ayaa isla eegay xiisadaha ka alowsan dalalka libiya siiriya iyo ciraaq xuseen saxnuuni v o a qaahira
haatana waa dhinacii ciyaaraha iyo maxamuud mascade
runtii waxaana wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha idaacadda subaxnimo waddanka ingiriiska habeenkii xalay ahaa waxaa la ciyaaray koobka f a kaabka koobkaasi way ku loolamayeen kooxaha kubadda cagta ee wigan atletic iyo southampton iyo lester iyo chelsea oo iyaguna kulan kale uu dhex maray kulanka koowaad oo iskaga hor yimaadeen kooxda wigan atletic iyo southampton ayaa waxaa ciyaartu ay ku soo gabagabooday sagaashankii daqiiqo laba gool iyo waxba oo kooxda southampton ay guusha ku raacday waxaa cawsid mudan in kooxda wigan atletic oo dardar ciyaareed in dhaweydda soo waday islamarkaasina ka soo adkaatay kulankii kan ku horreeyey kooxda kubadda cagta ee manchester city ay haatan halkaasi ku ekaatay dardarteedii ciyaaraha dalka ingiriiska ee koobka f a kaabka kooxda kubadda cagta ee lester city oo gurigeeda ku ciyaaraysana waxaa soo booqatay kooxda chelsea kulankan ayaa gool waxaa la hormartay kooxda chelsea qaybtii hore ciyaarta ciyaaryahan albara murata ayaa goolkaasi u saxiixay kooxda chelsea ciyaaryahankan ayaa in dhoweyd waxaa ku shidhnaa toosh maadaama ay kooxdu ku soo iibsatay lacaga aad u fara badan islamarkaasina uu ciyaaryahankani ka soo dhalaali waayey kaalintii ay kooxda iyo macallinkuba ka rajaynayeen taasi oo keentay in kooxda chelsea ay soo iibsato olivia juru si weeraryahankaasi ciyaaryahankan booskiisa looga ciyaarsiiyo taasa haatay habeenkii xalay ahaa ciyaaryahanku cadara ayuu dhigay waxa uuna u ekaa nin ku soo noqonaya heerkii lagu yaqaanay ee uu ka soo caan baxay markii uu ciyaarayay kooxaha yubentus iyo real madrid taase ahaatee ciyaaryahan jemi fardi wiilka orodka badan ee dheereeya u ciyaara kooxda lester city ayaa gool fursad ahaa ka faa'iidaystay islamarkaasina kooxdiisa bareejo hal iyo hal ah ayaa afka ka dhigay taasi oo keentay in sagaashankii daqiiqo markay dhammaato ciyaartu lagu daro soddon daqiiqo islamarkaasina ay kooxda kubadda cagta ee chelsea soddonkaa daqiiqo ka faa'iidaysatay oo ciyaaryahan pedro rodriguez oo ciyaarta gadan laga soo geliyey uu goolka guusha u saxiixay kooxda kubadda cagta ee chelsea sidaasina ay chelsea ugu soo gudubtay ciyaaraha semifinalka ee dalka ingiriiska oo haatan ay u soo wada baxeen kooxaha southampton chelsea manchester united iyo tottenham hatsburg haddaba isku aad amaba qorituur loo sameeyey kadib markay ciyaarahani soo gabangaboobeen habeenkii xalay ahaa ayaa waxaa isku dhacay kooxda kubadda cagta ee manchester united iyo tottenham iyadoo kulamadaas in ay ka dhacayaan garoonka wimbley stadium ee magaalada london sidoo kale kooxda kubadda cagta ee southampton ayaa iyana waxay foodes gelin doonaan kooxda chelsea oo iyaduna kaalinta u soo baxday ciyaaraha semifinalka waxaana labada kulan la ciyaari doonaa koob iyo tobanka bisha abril oo waxa ay labada kooxoodba ku ciyaari doonaan garoonka wimbley stadium ee magaalada london waxaa xusid mudan in garoonka wimbley uu guri u yahay oo haatan si kumeel gaara ugu ciyaarto kooxda kubadda cagta ee tottenham hatsba halkaasi oo la filan karo in ay fursad u tahay kulanka ay manchester united la ciyaarayaan waddanka talyaaniga haddii aan soo koobo kooxda inter milan ayaa shan gool iyo waxba ku qabatay sambadoria ciyaaryahan maro icardi ayaa goolashaasi afar ka mida saxiixay ac milan iyo kievo barona kumeyna waxaa saddex gool iyo laba ku badisay kooxda ac milan ciyaartan ayaa dhowr mar loo baahday in la isticmaalo qalabka laga daawado ciyaarta marka laga shakiyo in rigooro qaldan uu dhacay amaba gool si qaldan loo dhaliyey waxaana suuro gashay in gool la diiday loo oggolaaday kooxda kubadda cagta ac milan in ay goolkaasi gool yahay sidoo kale rigoore lagu ogaaday qalabkaasina kooxdu waa iska codtay oomaanay suuro gelin in ay dhaliso saddex gool iyo laba ayay ac milaan guusha ku heshay benabento oo gurigeeda ku ciyaaraysa kalyari ayaa ka badisay oo labiyaal ayaa laga badiyey romana labiyeba waxay ku martay karatona ee lasbarona shan gool iyo waxba waxaa ku qabatay kooxda atlanta torina iyo fiorentina labiyo hal torina ayaa ku badisay laasiyo boloniya hal iyo hal bareejo ay isku celiyeen halka naaboli ay saddex dhibcood ka qaadatay janawa islamarkaasina ay ku soo durugtay kooxda kubadda cagta yuventus oo toddobaadkan bareejo la geliyo kooxda sbaal ay bareejo ku kala baxeen dhinaca isbaynna ciyaaryahan christiano ronaldo ayaa afar gool ka dhaliyey kooxda kubadda cagta ee herona kulan ay la yeesheen real madrid oo lix gool iyo saddex ku soo gabagaboobay leonel messi ayaa isna dhankiisa gooldhaliskii sii wata oo laba iyo eber waxay kaga badisay kooxdiisu atletica bilbao barcelona saddexda dhibcood ay heshay iyo labada gool ee dhalisay mid ka midaba leonel messi ayaa suurageliyay ha yeeshee waxaa la dubtay habeenkii xalay ahaa oo guuldarro baan dusha loo saaray kooxda atletica madrid labaiyo hal falariyaal ayaa ku qabatay dhegaystayaal xubintii ciyaaruhu aan naga intaataniya kulan dambe baa mascadoodalasadayo
ciyaarihii mascadaanu intaasi ku dhaafno guud ahaana idaacaddeenii waa naga intaa waxaa nila socodsiinaya sahre ciidla nuur iyo anigoo falastiin axmed iimaan codka b k ayaan idkaga tegaynaa
degdeg aan u qaaday sidaan ugu turunturooday tusaale khayri ahaato jacayl talayari ku beermay taariikh xumaadayga raacday